بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muqaawamada oo qoorta ka jaray lix ka mid a maxaabiista ciidanka yuhuudda ay gacanta ku dhigeen netanyahu oo dhakafaarsan iyo saddex askari oo sahaynada looga dilay magaalada alkhaliil maxay ka dhigan tahay in dagaalada qase ay u wareegeen dhulka daanta galbeed ruushka oo ku dhawaaqay inuu ka hortegay weerarkii ugu ballaarnaa ee abid loo adeegsado diyaarado daroonis ah yukrain oo in ka badan boqol iyo konton diyaaradood ku weerartay magaalooyinka ugu muhiimsan ee waddankaasi dadka naftooda goynaya ee isdaldalaya oo ku soo badanaya waddammada carabta waa kuwee dalalka ugu badan ee falalka nuucan ah ay ka dhacayaan maxaase sabab u ah maxay tahay walaaca dowladda etoobiya ay ka qabto xiisadda ka soo cusboonaatay geeska afrika mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka abiy axmed oo mar kale ku dhawaaqay inay fulinayaan heshiiskii isfaham ay la saxiixdeen abiy axmed qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm القلب ضج في مجاريها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa qoorta ka jaray lix ka mid a maxaabiista ciidanka yuhuudda ay gacanta ku hayeen iyadoo dhanka kale ra-iisul wasaaraha yuhuudda dhakafaar uu ka qaaday arrintaasi dhanka kalena waxay dagaallo culus ay ka socdaan dhulka daanta galbeed oo maalinkii shanaad oo xiriir ah ay halkaasi iska horimaadyo foolkafool ah ku dhex marayaan ciidanka sahaynada iyo kooxaha muqaawamada filistiin dagaaladii ka socday jiidda khaza ayaa u muuqda kuwo u weecday dhulka daanta galbeed waana labaatan sano kadib markii ugu horeysay oo iska horimaadyo noocan ah ay ka dhacaan dhulka daanta galbeed ciidanka sahaynada oo ku hubaysan boqolaal ka mid ah gaadiidkooda dagaalka iyo diyaarado ayaa maalinkii shanaad waxay halkaasi ka wadaan howlgallo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda filistiin waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed Eh, bismillaah aad baad u mahadsan tahay suheyb Eh, waxaa sii xoogeystay halganka shacabka muslimiinta falastiin ay kula jiraan yahuudda sahyuuniyadda ee xooga ku haysata dhulalka muslimiinta ee mandiqada sham En, weli deegaanada daanta galbeed waxaa ka socda weeraro foolkafool ah qaraxyo iyo dilal loo geysanayo askarta iyo saraakiisha yahuudda En, magaalada alkhaliil maanta barqadii waxaa lagu dilay saddex ka mid ah ciidamada yahuudda sayuuniyadda gaar ahaan kuwa booliska shahaadala dirarka ah En, rag hubaysan ayaa toogtay ciidamada yahuudda xilli ay ku sugnaayeen degmada lagu magacaabo eh, tarqumiya ee galbeedka magaalada alkhaliil ee deegaanada daanta galbeed ee webiga urdun En, xooga xaska cabinta ee falastiiniyiintu iyana waxay ku dhawaaqeen in sare loo qaadi doono halganka ka socda deegaanada daanta galbeed si culayska looga khafiifiyo een, ragga ka dagaalamaya ee deegaanada jiida ghaza halkaasoo runtii dagaalo malaximah ay ka socdaan goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in rag aada u hubaysan ay togteen ee, ciidamada yahuudda ee, wuxuuna dhaawac soo gaaray saddex kale oo la sheegay in xaaladoodu aad ay u liidato ee, mid ka mid ah ayaana een, markii dambe geeriyooday sida warbaahinta yahuudda ay soo warisay Een, waxaa la arkaya diyaaradaha darooniska yahuudda oo degmada weerarka uu ka dhacay dulhay haabaya iyagoo isku dayaya inay eh, dabagalaan raggii weerarka fuliyey runtii weerarkan ayaa argagax eh, wuxuu ku abuuray ciidamada yahuudda iyo dadka yahuudda ee lagu deegaamiyey deegaanada daanta galbeed halkaas oo dagaala culus weli laga soo sheegayo mukhayimka jiniin Een, xooga muqaawamadu waxay sheegeen in ay halkaas ka dagaalamayaan ayna u argudayaan shacabka lagu eh, laynayo magaalada khaza ee yahuuddu ay tooganayso wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in kumanaan ka mid a ciidamada yahuudda loo daadgureeyay deegaanka weerarka uu ka dhacay sida uu soo wariyey eh, janalka lagu magacaabo al aqsa eh, falastiiniyiintu ay leeyihiin Een, warbaahinta yahuudda ayaa laga soo xigtay in ragga weerarka fuliyey ay koob iyo toban rasaas ah qeybaha hore ee jirka kala heleen askarta yahuudda ee toogashada ay ku dileen wasiirka amniga maamulka yahuudda sahyuuniyadda ayaa durbadiiba gaaray ee goobta weerarka uu ka dhacay sida uu muujinayay video ee laga soo qaaday magaalada alkhaliil Een, deegaanada daanta galbeed een, dagaalada sidaas ay kaga sii socdaan dilka askartan yahuuddana wuxuu cirka kusii shareerayaa ee xaaladda mandiqadaas ka taagan oo markii horeba ahayd meel dagaalay ka socdeen ciidamada yahuudda ayaa la sheegayaa inay hareerayeen cisbitaal ku yaalla magaalada jiniin ee dad ka badan laba iyo labaatan qof oo falastiiniyiina ayaa la rumaysan yahay inay ku shahiideen weerarada bahalnimada leh oo maalintii shanaad oo xiriir ah ciidamada yahuuddu ay ka geysanayaan deegaanada dhaca daanta galbeed falanqayaashu waxay rumaysan yihiin in eh, dagaalka ka socda deegaanada daanta galbeed iyo midkii hore uga socday muddo koob iyo toban bilood ee magaalada khaza ay yihiin kuwa iskaabaya furintan cusub ee yahuuddu ku furantana ay soo dadejin doonto inay qaataan heshiis xabas joojin iyo maxabas isweydaarsi ah kadibna ay kasoo laalaabtaan eh, dhanka magaalada khaza oo ay ku shahireen dad ka badan afartan kun oo qof muslimiin ah Eh, dhinaca kale waxaa la helay meydadka lix ka mid ahaa maxaabiistii yahuudda ee xooga muqaawamadu ay gacanta ku hayeen Eh, maamulka yahuudda waxay sheegeen in meydadka lix maxbuus ay ka heleen god ku yaalla magaalada khaza warbaahinta maxalliga waxay sheegeen in xooga muqaawamada eh, si ay u tusiyaan yahuudda kana caraysiiyaan ay god ku dhow saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka yahuudda ay rasaas ka bilaabeen markii dambena goobta waxaa soo gaaray ciidamada yahuudda oo wata diyaarado iyagoo is oranayey halkaas ee ku beegsada xooga muqaawamada ayay runtii wax ay ka murugoodeen ay u tageen waxayna heleen meydadka een, lix maxaabiis ah laba ka mid a waxay ahaayeen dumar halka afar ka mid ay ahaayeen rag weliba waxaa la sheegay in saddex ka mid a maxaabiistan ay ku jireen ee, liiskii uu soo gudbiyey joe biden oo xooga muqaawamada falastiiniyiinta laga codsanayay markii wadahadaladii qaahire ay socdeen in maxaabiista ay soo daynayaan ay ka mid noqdaan laba dumar ah iyo hal sarkaal yahuud ah saddexdaas ayaa ka mid ah lixda miid ee baktiyadooda maanta la helay runtii arrintan waxay gilgishay siyaasiyiinta maamulka yahuudda benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa dagaalka galanti oo maanta hadle waxay sheegeen inay aad uga xaroodeen waxay ku dhaqaaqeen bay yidhaahdeen kooxaha argagixisada oo ay la jeedeen xooga muqaawamada hay-ad ay ku midaysan yihiin een, ehelada dadka ee, maxaabiista yahuudda ka maqan ayaa ugu baaqday galanti in uu wajaho benyamin netanyahu uuna ka soo horjeesto go-aamadiisa ku aadan in ciidamada yahuudda lagu sii hayo ee deegaanka lagu magacaabo philadelphia ee marinka rafax isla markaasna ee u garab raariciyo baaqyada ah in ee, la ogolaado een, heshiis maxaabis isweydaarsi ah runtii xaalad cakiran oo dhanka siyaasadda ah ayaa ka taagan ee, gudaha maamulka yahuudda een, kooxaha mucaaradka siyaasiyiinta ee een, kasoo horjeeda netanyahu waxay ku baaqayaan in isku soo baxya milyuunia ay ka dhacaan ee, dhammaanba magaalooyinka yahuudda ay maamusho ee waxay yidhaahdeen hadda ee, shaqooyinkii bulshada ee dadka yahuudda ayaa xaalad shalal ah ku jira ee dagaal ka bilowda deegaanada daanta galbeedna wuxuu nagu riixayaa hogag naareed oo dabka ayaa meel walba isqabsan doona Een, ilawareedyo kalena waxay sheegayaan in ay sii xoogeysteen iska soo horjeedidda netanyahu iyo galanti wasiirkiisa difaaca oo iskula jira xukuumadda loogu magacdaray alkabinet ee wasiiradeedu ay kooban yihiin waxaana la rajeynayaa in maalmaha soo socda een, lasoo dhisi doono xukuumad cusub mucaaradku waxay sheegayaan in loo baahan yahay in netanyahu xilka laga qaado si loo badbaadiyo bay yidhaahdeen xukuumadda yahuudda Een, wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in xadiga dagaalada magaalada khaza ay yaraha kaleen sababa la xiriira een, ciidanka yahuudda oo ku mashquulsan dhanka deegaanada daanta galbeed lixdan maxaabiista ah ee bakhtiyadooda la helayna ee, runtii waxay sii adkeyn doonaan een, ishaysadka dhanka siyaasiga ee ka jira gudaha maamulka yahuudda sahyuuniyadda kooxaha muqaawamada ee, filistiin iyana bayaan ay maanta soo saareen waxay mas-uuliyadda ee maxaabiista halaagsantay ay dusha uga tuureen benyamin netanyahu oo diidan in ciidankiisa uu kala soo baxo deegaanka lagu magacaabo philadelphia wadahadaladii dhowaan ka socday alqaahira iyo magaalada dooxa waxyaabaha fashiliyay waxaa ka mid ahaa muqaawamada een, soo joodintoodii oo yahuudda qayb ka mid ah ay iska indhatireen oo ay tahay in ciidamada yahuudda si aan kala reeb lahayn looga soo saaro een, magaalada khaza yahuuddu waxay leeyihiin ciidamadeena waxaan kala baxaynaa magaalada khaza laakiin waxaan ku haynaynaa een, halka loo yaqaano philadelphia oo ah meesha laga maamulo macbarka rafax oo ah ee dekedyareyda ay ku tiirsan tahay nolosha in ka badan laba milyan oo ah shacabka magaalada khaza marka xaaladdu halkaas ay maraysaa ee dowladaha reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyana waxay iskordhiyeen cadaadiska siyaasiga ay ku hayeen netanyahu ay ugu baaqayaan inuu u hogaansamo heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiista wadaarsiga ah ee kooxaha muqaawamada filistiin ay ogol yihiin مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa saxiifadda washington post waxay daabacday maqaal ku saabsan kamala harris oo la taliyaheeda amniga qaranka u dooratay siyaasi xagjir ameerikaan ah oo si weyn u taageersan xasuuqa ay ciidamada yuhuudda ka wadaan gudaha magaalada khaza iyo guud ahaanba filistiin haddaba waa kuma la taliyahaas ay warbaahintu sida aadka ah u hadal haysa saacadihii lasoo dhaafay philip gordon waa lixdan iyo laba jir ameerikaan ah in muddo ahna soo taagnaa saaxada siyaasadda maraykanka waana xagjir ku caanbaxay la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa waxauna si aad ah u soo muuqday misna ay warbaahintu hadal haysay tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta al aqsa oo uu la soo banbaxay xiqdiga gaamuray ee uu u qabo muslimiinta reer filistiin sida majalladdu ay ka soo xiganaysay ila xog ogaal ameerikaan ah waxaa macquul ah in gordon ay shaqadiisa ugu horraysa ay noqon doonto wax ka beddelidda iyo faragelinta siyaasadda maraykanka uu hadda ku wajahaya qadiyadda filistiin isagoona la saadaalinaya inuu qaadi doono tallaabooyin qalafsan waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ninkan ka hor xitaa inta uusan bilaaban dagaalka hadda ka socda gudaha filistiin uu si aad ah u saluugsanaa qaab wajihitaanka washington ee yuhuudda marka laga hadlaya xagga dacminta militari iyo isgarabtaagga isagoona u boholyo u qabay inuu arko dowladdiisa oo si ka ballaaran sidan u taageeraysa maamulka isugu yeera israa'iil taasoo dabcan muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay xagjirnimada ninkan warbixinta wargeeska oo sii socota ayaa soo xiganaysa kaaliyaal si aad ah uga agdhow philip gordon kuwaasoo magacooda laga qariyey warbaahinta waxayna tibaaxeen in fikir ahaan uu ninkan la aragti yahay mas-uuliyiinta qabta aragtida ah in qariiradda caalamka laga masaxo khaza iyadoo aanan weliba loo aabayeelaynin shacabka intaas la eg ee ku nool gudaha marinka hadalhaynta ninkan ayaa saacadihii lasoo dhaafay si aad ah u camimtay baraha kala duwan ee internetka gorofaynta ugu badan ayaana ku qotantay waxa uu ninkan durbadiiba ka bedeli doono cilaaqaadka yuhuudda iyo maraykanka iyo sida uu ugu sii dhiiran doono daadinta dhiigga muslimiinta reer filistiin haddii aan intaa uga gudubna qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa joornaalka the reporter ethoobiya waxa uu daabacay maqaal la xiriira walaaca ay dowladda xabashida etoobiya ka qabtay xiisadda ka soo cusboonaatay geeska afrika iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan nidaamka abiy axmed oo mar kale ku dhawaaqay inay fulinayaan heshiiskii is-afgarad ee ay la galeen hogaamiyaha maamulka isku magacaabay somalilan sida lagu sheegay xogta majalladda dowladda itoobiya ayaa qoobgariir xooggan ka dareemaysa in mandaqada galaangalkeeda uu xaliif dhow kula noqdo cadow in muddo ah kala dhexeeya dagaal af iyo adinba ah waana xukuumadda uu hogaamiye cabdilfataax al siisi adis ababa oo ka hadlaysa wararka sheegaya in itoobiya ciidamadeedu aysan qayb ka noqon doonin howlgalka xige ee soomaaliya laba kun shan iyo labaatan ayaa sheegtay in xukuumadda muqdisho ay samaysay abaaldhac weyn maadaama in muddo ah ay ka barbardagaalamayeen maleeshiyaadkooda haddana ay soo dhoweysatay cadow daran oo ay itoobiya leedahay waa dabcan sida ay hadalka u dhigeene dhanka kale waxaa warbixinta lagu xusay in xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka aysan waxba u dhimi doonin heshiiskii is-afgarad ee ay la galeen maamulka isku magacaabay somalilan ayna heegan u yihiin xilli weliba fulintiisa sida ay aaminsan yihiin khubaro xagga siyaasadda ah misena u dhoondoloola arrimaha mandiqadda loolanka adag ee u dhexeeya xukuumadaha qaahiro iyo adis ababa waxa uu gobolka geeska afrika ku keeni karaa colaad hor leh oo ay ku baaba'aan malaayiin qof iyadoo dowlad weliba ay ku dagaalamayso waddan aanan keeda ahayn burburka ugu xoogganna uu ku hari doono gudaha soomaaliya waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa wargeeska the times of indiya waxa uu daabacay ukrain oo mar kale gudaha ruushka ku qaaday weerar lixaad leh iyo moscow oo muddooyinka dambe ay isku raacraacayaan guuldarrooyin qaraar xukuumadda kiyev ayaa habeennimadii xalay mar kale howlgal culus oo ay u adeegsatay diyaaradaheeda dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn waxa ay ku qaaday gudaha ruushka iyadoona gantaalla ooda kaga qaaday dhismayaal ku yaalla gudaha caasimadda moscow iyo dhanka koonfureed ee waddanka waxaa lagu soo warramayaa in ilaa boqol konton iyo siddeed diyaaradood ay ukrain ku weerar tagtay saacadihii lasoo dhaafay waxayna sheegtay inay beegsatay xarumo muhiim u ahaa dowladda ruushka walow aysan sheegin faahfaahin intaasi ka baxsan oo lagu dhisan kara xaddiga khasaaraha warbixinta waxay sidoo kale tibaaxaysaa in weerarkaas xooggan lala beegsaday mid ka mid ah warshadaha sifeeya gaaska dabiiciga ah oo ku taalla gudaha waddankaasi dhanka kale xukuumadda moscow ayaa weerarkan ka hadashay iyadoona sheegtay in dhulka ay soo dhigeen dhammaan diyaaradahan dagaal ayna ka hortageen ahdaaftii ugu waaweynaa ee ay damacsanaayeen dagaalyahanada ukrain weerarkan ayaa mar kale waxa uu caalamku ku abuuray amakaag hor leh maadaama muddooyinkan dambe ukrain oo dacmin xaddhaaf ah ka helaysa qaar ka mid ah waddamada reer yurub ay weerar lixaad leh ku qaadaysa gudaha ruushka waxaana la saadaalinayaa in haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto ay ruushka iyo reer yurub si toos ah isku wajihi doonaan dunidan uu ka qarxi doono dagaal caalami ah guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen sohib cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag muddooyinkii dambe waxaa dunida aad ugu soo badanayay dadka isdaldalaya ee naftooda jaraya arrintaasna waxay si gaar ah sannadadii lasoo dhaafay aad ugu soo badanaysay waddammada carabta haddaba waa kuwee dalalka ugu badan ee falalka nuucani ay ka dhacayaan maxaase sabab u ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi diiradda ku saarayaa walaalkeen xaarif cabdiqaadir waddamo badan oo ugu horeeyaan kuwa carabba waxay martigelinayaan xaalado adag iyo qalalaaso siyaasadeed oo ay qayb ka yihiin dagaallo sokeeya oo ay barbar socdaan burbur dhaqaale oo saameyn ku yeeshay dad badan oo ku dhaqan waddamadaasi waxaa arrinkaas ka dhalanaya in dad badan ay ka beeraan dariiqa saxda ahaa islamarkaana qaadaan dhabihii jaahiliyadda iyo inay ku kacaan falal ay diinla-aanta horseedo masar waxay sannaddii labada kun lix iyo tobankii kaalinta ugu horreysa kaga jirtay liiska waddamada carabta marka laga hadlayo heerarka ismiidaaminta waxaana ugu yaraan saddex kun iyo siddeed boqol oo qof ay sanadkaasi keliya isdhaafiyeen nafta iyagoo ku xadgudbaya gaalada reer galbeedkana ka shaabahaya dhaqaanada liita ee muujinaya quustooda waxaa ku soo xigtay suudaan waxaana laga soo calaamadiyey isla sanadkaasi saddex kun iyo laba boqol iyo shan xaaladood oo ismiidaamin ah yemen ayaa iyadana ku xigta oo dadka quustay islamarkaana ku batraamay noloshooda ku kaceen xaalado isdil ah iyadoona tirada nafta isdhaafisay ay ahayd laba kun saddex boqol soddon iyo shan ruux sida ay soo gudbisay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka labada kun lix iyo tobankii waxaa mandiqada loo bixiyay bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay martigeliyeen kiisas intixaar ama ismiidaamin ah oo gaarayay lix iyo labaatan kun oo ruux waxaana taasi lagu micneeyey in boqol kun oo kasta oo dhimata ay afar dhibic shan xaaladood oo ka mid ah sababtoodu ahayd isdilka bareerka ah ee ismiidaaminta ama haddii si kale loo dhigo dhimashada boqol kun oo kasta waxaa shan ka mid ay ahaayeen kuwa naftooda gacanta isku dhaafinayey waddamada aan soo sheegnay waxaa la mid ah dalalka kale ee waddamada carabta waxaana dalka afraad ee ku jira liiskan uu noqonaya waddanka aljazaa'ir ama aljeeriya kaasoo ku dhowaad kun iyo saddex boqol oo xaaladood ay ahaayeen kiisaska ismiidaaminta halka dalka ciraaq uu yahay dalka kusoo xiga ee laga soo diiwaangeliyay dhimashada dad kor u dhaafaya kun qof waxaana intii la xaqiijiyay ay gaarayeen kiisaska ismiidaaminta kun boqol siddeed iyo labaatan xaaladood sidoo kale arrinkan waxaa uu liiska makaaga u furay dad badan iyadoona la isweydiinayo waxaa ku riixay dadkaasi ma waxay asbaabahaasi xiriir la leeyihiin xaaladaha siyaasadeed iyo xasilooni darrada waxaase haddii aad ku fikirto in uu jiro isku xir dhanka qalalaasaha siyaasadda iyo amni darrada oo dhinac ah iyo ismiidaaminta oo dhinac kale ah durbadiiba kuu soo baxaysa in dalal badan oo kuwa reer galbeedka sida jarmalka iyo maraykanka oo loo buunbuuniyo in aysan ka jirin xiisoo siyaasadeed balse loo tixgeliyo waddamo horumaro sameeye ay yihiin dalalka ugu horreeya ee sanad waliba ay boqolaal kun nafta isku dhaafiyaan waxaa dhanka kale dalalka carabta haddii aan dib ugu soo noqono sacuudi carabiya ay ku jirtaa kaalinta lixaad ee liiska waddamada aan ka hadlayno iyadoona sannaddii labada kun lix iyo tobankii oo qura dalkaas laga soo diiwaangeliyey dhimashada kun soddon iyo shan ruux oo si iskood isku dilay waxaana kusoo xigtaa oo liiska kula jirta almaqrib ama morocco dalkaas oo kaalinta toddobaad ugu jira kun iyo afar iyo toban xaaladood oo loo diiwaangeliyey labada kun lix iyo tobankii inay ahaayeen kiisaska ismiidaaminta muuqaal fideo oo lagu soo gudbinayay iskugeynta xaaladaha ismiidaaminta kun sagaal boqol iyo sagaashankii ilaa labada kun sagaal iyo tobankii ee laga dheehan karay sida uu yahay korarka xooggan ee ku yimid kiisaska intixaarka ee waddamada carabta waxaana masar ay liiska hore kaga jirtay waddamada ugu badan ee kiisaskan muddo labaatan sano oo xiriir ah halka dalka soo labeeya inta badan ahayd maqrib waxaana soo raacayay dalalka ciraaq jazaa'ir iyo suudaan marka laga hadlayo asbaabta ka dambeysa korarka xooggan ee kiisaska ismiidaaminta waddamada carabta waxaa diraasado la sameeyey ay muujinayaan in stareska iyo xanuunada nafsiga ay qayb ka yihiin cawaamisha keenta falalka noocan ah hase ahaatee ereybixinta lagu qeexo xanuunada nafsiga ma ahan kuwa si cad usoo ifbixinaya heerarka iyo xajmiga uu gaarsiisan yahay cadaadiska nafsiyadeed midka dhaqaale iyo kan bulsho ay wajahayaan shucuubta carabta gaar ahaan dhallinyaradooda marka laga hadlayo kiisaska ku kacaan ee ismiidaaminta tusaale ahaan ciraaq daraasad laga sameeyey magaalada karbala ayaa lagu ogaaday in boqol saddex iyo toban bukaano ah ay ku kaceen ismiidaaminta badankoodna ay ahaayeen carruur soo qaangaaraysay dhanka suuriya waxay aada loogu yeero badbaadinta carruurta ay labada kun iyo labaatankii ka digtay in carruurta isku dayaysa ismiidaaminta amaba sameeyey falkaasi waqooyi galbeed dalkaasi ay sii xoogaysanayeen intii lagu guda jira sannaddii labada kun sagaal iyo tobankii iyadoona la xaqiijiyey in shan kiis oo kasta oo ismiidaamin ah ay mid ka mida ku kacayeen dhallinyarada markaas soo qaangaaraysay waxaa hay-adda kheyriga iyadoona ay sheegtay in dadka u dhimanaya falalka ismiidaaminta ay tiradooda korortay nisbodhan siddeetan iyo lix boqolkiiba saddexdii bilood ee ugu dambeysay sannaddii labada kun iyo labaatankii waa markii loo barbardhigo saddexdii bilood ee ugu horreysay labada kun sagaal iyo tobankii marka laga hadlayo lubnaan waxaa saddex daraasadood oo la sameeyey ay muujinayeen in inta badan dadka sameeya falalka noocan ee halista ay ahaayeen dumar ay dadooda u dhexayso laba iyo labaatan ilaa sagaal iyo afartan sano badankoodna ay ahaayeen kuwa ka cabanaya shaqola-aanta waxaana iyagoo aan la guursan ay la noolayn qoysaskooda lubnaan oo keliya ma ahan waddamada ay dumarku ahaayeen kuwa lagu dhibaateeyey nolosha ay goostay inay isdhaafiyaan gebigeedba hase ahaatee waxaa sidaas sila mid ah heerarka dumarka ku kacaya ismiidaaminta ay kusii xoogaysanayeen maqrib ama morocco gaar ahaan kuwooda soo qaangaaraya asbaabta ugu muhiimsan ee falalkaas ay ku kacayaan waddamada carabta waxaa diraasado la sameeyey ay muujinayaan in stareska iyo xanuunada nafsiga ay qayb ka yihiin cawaamisha keenta falalka noocan ah hase ahaatee ereybixinta lagu qeexo xanuunada nafsiga ma ahan kuwa si cad usoo ifbixinaya heerarka iyo xajmiga uu gaarsiisan yahay cadaadiska nafsiyadeed midka dhaqaale iyo kan bulsho ay wajahayaan shucuubta carabta gaar ahaan dhallinyaradooda marka laga hadlayo kiisaska ku kacaan ee ismidaabinta tusaale ahaan ciraaq daraasad laga sameeyey magaalada karbala ayaa lagu ogaaday in boqol saddex iyo toban bukaano ah ay ku kaceen ismiidaaminta badankoodna ay ahaayeen caruur soo qaangaadhaysay dhanka suuriya waxay aada loogu yeero badbaadinta caruurta ay labada kun iyo labaatankii ka digtay in caruurta isku dayaysa ismiidaaminta amaba sameeyey falkaasi waqooyi galbeed dalkaasi ay sii xoogaysanayeen intii lagu guda jiray sannaddii labada kun sagaal iyo tobankii iyadoona la xaqiijiyey in shan kiis oo kasta oo ismiidaamin ah ay mid ka mid a ku kacayeen dhallinyarada markaas soo qaangaadhaysay waxaa hay-adda kheyriga iyaduna ay sheegtay in dadka u dhimanaya falalka ismiidaaminta ay tiradooda korortay nisbo dhan siddeetan iyo lix boqolkiiba saddexdii bilood ee ugu dambeysay sannaddii labada kun iyo labaatankii waa markii loo barbardhigo saddexdii bilood ee ugu horreysay labada kun sagaal iyo tobankii marka laga hadlayo lubnaan waxaa saddex daraasadood oo la sameeyey ay muujinayeen in inta badan dadka sameeya falalka noocan ee halista ay ahaayeen dumar ay da'dooda u dhexayso laba iyo labaatan ilaa sagaal iyo afartan sano badankoodna ay ahaayeen kuwa ka cabanaya shaqola-aanta waxaana iyagoo aan la guursan ay la noolayn qoysaskooda lubnaan oo keliya ma ahan waddamada ay dumarku ahaayeen kuwa lagu dhibaateeyey nolosha ay goostay inay isdhaafiyaan gebigeedba hase ahaatee waxaa sidaas sila mid a heerarka dumarka ku kacaya ismidaabinta ay kusii xoogaysanayeen maqrib ama morocco gaar ahaan kuwooda soo qaangaaraya asbaabta ugu muhiimsan ee falalkaas ay ku kacayaan ayaana lagu sheegay in ay yihiin khilaafaadka dhanka qoysaska ee dumarkaasi kala dhexeeya caa'ilaadkooda waxaa sidoo kale qaabkaas aan waxba ka duwaneen sacuudiga dalkaasoo hay-adaha ku soo warrameen in saddex meelood meel ka mid ah ay dumarka ku kacaya falkan ay ahaayeen kuwa ay da-dooda u dhexayso labaiyo toban ilaa soddon iyo shan sano inkastoo asbaabta ugu muhiimsan ee ka dambeysa ismiidaaminta ay warbaahinada iyo inta badan baadaha lagu qarinayo haddana waxaa kororka arrimahan ee mas-uuliyaddeeda dusha uga dhacaysa qoysaska bulshooyinka guud ahaan iyo xitaa maamulada siyaasadda inkastoo hadda aysan kusii jirin oo dadkaas ay ku hoos nool yihiin maamulo dawaaqiid ah oo dabadhilif u ah waddamada laga soo guuriyo dhaqanada ismiidaaminta ee reer galbeedka ammaanooyinka ugu muhiimsan ee qoysaska ayaa ah in ay xil iska saaraan mas-uuliyadda ay xabaarsan yihiin oo ay ugu horreyso carruurta kuna soo abaabiyaan dhabaha uu islaamku jeexay si ka duwan nolosha cidhiiriga oo aan looga bixi karin waxaan ka ahayn hoggaansanka awaamirta alleh iyo qaadashada tawjiihaadka uu islaamku bixinayo asbaabta ugu muhiimsan sida dadka cuqalada ay rumaysan yihiin culimmaduna bayaaniyeen diinkan ay ku caddahay ayaa ah in laga jeesto dikriga alleh awaamirtiisa la sahashaday laguna qanci waayey qaliilka iyo intii allah qadaray haddii gaalada yurub iyo maraykanka oo allah ku saladay falalka ismiidaaminta nolol xumada iyo cidhiiriga ay ku jireen awgeed oo ay ugu sii gudbeen cidhiiri kale sidaan u rajaynayno waxaa dhanka kale dadka fududaysta aayadaha alleh iyaguna ay la kulmaan cuquubaad kala duwan ka hor qiyaamaha waxaana ka mid ah ilxaadka iyo in laga jeesto dikriga alleh arrinkaas oo sababaya baaba nolosha ah inasiib darro u horseeda in halaagii adduunyada uu kaga soo tega cadaab loogu bedelo walciyaadu billaah ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
ugu dambeyn haddii aan adkeyno ahmiyadda xuquuqda dumarka ee islaamka waxaan kusoo koobayaa warbixinteeda nuqleer aan kasoo xiganayo abyaad uu lahaa shaacirkii lagu magacaabi jiray macruuf arasaafi kaas uu yidhi lain wa'du lbanaati faqad qabarnaa jamiica nisaa'ina qabla almamaati oo uu kala jeedo sida dadka casrigan jooga ay u hoosaasiyaan sharaftii iyo karaamadii uu islaamku siiyey dumarka dhibaatada hadda haysatana ay kaga daran tahay dhibtii ay la kulmayeen dumarka ka hor islaamka oo waa kuwan sanad kasta qayb ka noqdeen boqolaal kun oo naftooda u aligaya adduunyo liidata ayuu lixaadka iyagoo malaynaya in cidhiiriga ay ku nool yihiin ay uga nasan karaan dhimashada waxaa taas kasii daranna ay tahay in ay isku miidaaminayaan waddamada islaamka xilli ay dayaceen waalidiintooda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى